galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa talaado bisha juun ee sanadka labada kun iyo labaatanka ay tahay sagaal waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah sida cudurka covid sagaaliyo toban uu u saameeyey nolosha dadkii ku tiirsanaa lacagaha dibadda looga soo diro horta taa maadaama guryaha ka bixina la yidhi dadka dibadda aad la socotaayo dee wadad iguna shaqaale ah marka waad dhowrkaa bilooda iminka covid nineteen jiray waxaa la yidhi guryaha ka bixina iyaga laftoodii waxa weeyaan saameyn dhaqaale dee waxa weeye waxa adkaatay inay dadkii ehladii wax usoo diri jireen dee waxba usoo diri waayaan sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijka amuuraha maraykanka oo ku saabsan isbeddel intee la-eg oo lagu sameeyo booliiska maraykanka ayay horseedi karaan cabashooyinka wakhtigan socda waa adkaanaysaa magaalo boliis la-aan booliisku runtii wax weyn ay qabtaan meelo badan oo aan la mari karin shuruucda ilaaliyaan ha ahaato trafic haddii dadkii dib uu soo gaaro waa loo yeertaa badbaado xoogn wax weyn aad iyo aad u weyn ay qabtaan xubintii dooda gaaban umuuraha maraykanka iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
daraasad cusub oo la sameeyey ayaa lagu sheegay in bandooda meelo badan oo dunida bulshada lagu soo rogay ay dad badan naftooda ka badbaadisay inay qaadaan fayraska corona ee keena xanuunka covid -19. sida lagu xusay daraasada lagu sameeyey imperial college of london ayaa tilmaantay in dadka xayiraada in lagu soo rogo islamarkaana albaabada loo laabo ganacsiyada aan muhiimka ahayn ay badbaadisay inay xanuunka ay u qurbaxaan ilaa iyo saddex milyan oo qof oo ku nool koob iyo toban waddan oo kale ah australia belgium britain denmark france germany italy norway spain sweden iyo weliba switzerland daraasad kale oo iyadana laga sameeyey waddankan maraykanka ayaa lagu sheegay in xayiraadaha ay bulshada kusoo rogeen dalalka maraykanka shiinaha faransiiska iiraan iyo kuuriyada koonfureed ay ka hortagtay in ay xanuunka covid nteen qaadaan ilaa iyo shan boqol iyo soddon milyan oo qof hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa xilla ay xaaladdu soo fiicnaanayso qaaradda yurub iyaduna ka digtay inay xaaladdu sii xumaan karto qaybo kale oo dunida ah agaasimaha hay-addaasi w h o tedros adhanam ayaa sheegay in boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadka cusub ee laga helaya xanuunku ay badankoodu joogaan waddamada koonfurta qaaradda ameerika iyo weliba koonfurta qaaradda eshiya kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay jarayso dhammaan khadadka isgaadhsiinta ee ay ku xidhiidhayeen dalka kuuriyada koonfureed kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku guuldaraysteen inay xakameeyaan dad u ololeeya arrimaha ka dhanka kuuriyada waqooyi oo ay sheegeen inay boodha la yimaadeen xuduudda wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa maanta sheegtay in tallaabadan ay tahay tallaabadii koowaad ay kaga fikirayaan inay xidhaan dhammaan wax kasta oo xidhiidh ah oo labada dhinac u dhexeeya iyadoo ay suurtagalba tahay inay tallaabadaasi hirgeliyaan duhurnimada salaasada maanta kuuriyada waqooyi ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka cadhaysnayd aboodhar ama tabeelooyin ay sheegtay inay ka dhan yihiin iyadoo arrintaasina ay halis ku tahay heshiiskii labada dhinac ay wada gaadheen sannadkii laba kun iyo siddeed iyo toban kaasi hoos loogu dhigayay xiisadda labada dhinac boqolaal qof oo ka mid a dadka banaanbaxayaasha ayaa hong kong maanta isugu soo baxay sanad guuradii koowaad ee dibadbaxyada ay halkaasi ka dhigayeen ee ay xukuumadda kaga soo horjeedeen waxaanay maanta isugu soo baxeen toddoba suuq oo ah kuwa ugu waaweyn ee laga tukaamaysto dadkan ayaa ku dhawaaqaya halkudhigiyo ay ku taageerayaan dimuqraadiyadda kuwaasoo ay ka mid yihiin madax bannaanida hong kong iyo weliba hong kong ha xorowdo iyagoo sidoo kalena qaadayay heesta gallery to hong kong oo ah mid aana laga ogolayn halkaasi sagaalkii bishii juun ee sanadkii hore ayaa ilaa iyo hal milyan oo qof oo ah dadka reer hong kong ay si nabadgelyaha isugu soo baxeen islamarkaana ay banaanbaxyo bilaabeen ay kaga soo horjeedaan sharci ogolaanaya in dadka loo diro si loogu soo xukumo dalka shiinaha iyadoo xukuumadduna arrintaasina isha ka lalisay islamarkaana ay taasi keentay in dad intii hore ka badan ay jidadka isugu yimaadaan islamarkaana ay banaanbaxyadu sii xoogaystaan ugu dambayntiina saraakiisha militariga ee maraykanka ayaa sheegay in in ka badan lixdan ka mid a kooxda ah ees ay gacanta ku dhigeen xogaga uu maraykanku taageero ee suuriya ka dagaalama kuwaasoo ku jira olole ay ku ugaarsanayaan hadhaaga kooxdan colonel miles kaganis oo afayeen u hadlay xoogagan oo maraykanku horkaco ee la dagaalamaya kooxdan ayaa qoraal uu soo dhigay boggiisa twitterka ku sheegay in kooxdan oo magacooda loo soo gaabiyo s d f ay wadaan howlgallo ay ku ugaarhsanayaan xubnaha qarsoon ee kooxda kuwaasoo ku dhumaalaysanaya deer azuur iyo hasaaka oo ku yaalla bariga dalkaasi suuriya tan iyo markii kooxdan laga adkaaday bishii march ee sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban ayaa ay weerare la beegsanayeen dadka rayidka ah iyo weliba dagaalyahanada kooxdan s d f iyagoo gaar ahaan ku bartilmaameedsanaya xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka ciraaq ku dhowaada lix kun oo ka mida dagaalyahanada uu maraykanku taageero ayaa howlgal maalintii jimcihii soo bilaabmay ku jira waxaana mas-uuliyiinta kooxdan s d f ay sheegeen inay sida oo kale ololahani gacansaar kala yeelanayaan ciidamada ammaanka ee dalka ciraaq dhegaystayaal warkiina waa naga intaa
waxaa magaalada hargeysa lagu soo bandhigay xog uruurin la xiriirta dhibaatada ganacsiga iyo shaqaalaha ka soo gaari karta xanuunka covid -19-ka sidoo kale shirkadda la talinta iyo xisaabaadka ganacsiga ee ixsaan oo samaysay sahan ay ku sheegtay in dadka ku tiirsanaa lacagaha dibadaha laga soo diro ay wakhtigan la kulmayaan nolol adag ayaa halkaasi lagu soo bandhigay warkan waxaa ka soo dira hargeysa wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle shirkaddan oo sida la sheegay in muddo ah ku howlaneyd xog ururinta la xidhiidha dhibaatada dad kala duwan ka soo gaadhay noloshooda xayiraadaha uu sababay ama uu keenay cudurka covid nteen ayaa waxaa lagu ogaaday in shaqaalaha u sii shaqeeya shirkadaha yaryar ee ganacsigu ay yihiin kuwa dhibaatada ugu badani ay ka soo gaadhay arrintan iyadoo sidoo kalena xogtan lagu sheegay in dadkii ku tiirsanaa lacagaha dibadda ehelkooda uga soo diraan iyagana ay soo gaadhay dhaawac afartii bilood ee ugu dambeeyey dhinaca dhaqaalaha ama nolosha gudoomiyaha shirkadda ixsaan ee sahan ka samaysay cabdirasaaq sheekh cali oo isagu faahfaahin dheeraada ka bixinayay arrintan ayaa waxa uu sheegay v o e anagu ilaa shan iyo tobankii sana u dambeeyey waxaanu ka shaqaynayna ganacsiga ganacsigaan ku dhex jirnay ganacsiga kala duwan ee somalilan amba geeska afrika oo dhan ayaan u adeegnaa maadaama aan u adeegno waxaanu dareemanaa covid nteen saameyntuu dalka ku keenay iyadoo ah iyadoo markii horeba wadamada adduunku si ay kula nuglaayeen dhaqaalahoogu covid uu si gaara usii saameeyey inagoo kale for examble oo kale waxaanu ka mid nahay wadamadii sanadihii u dambeeyey xagga dhaqaalaha iyo xagga ganacsigu ay soo soo yaraanayeen oo markaa wax badan maarata isbedeleen marka covid na markuu dhacay runtii wuxuanu ka mid noqonay wadamada uu dhulka geeyey covid tusaale ahaan maadaama anagu research baan sameynay business kala duwan ama cilmi baaris baan u sameynay dabeetana waxaan ogaanay maanta ganacsigii somaliland amba waxa la yidhahdo small skills ganacsadada yaryar ee maaratay soo koraya dhaqaalahoogu maanta inuu dhulka yahay
gudoomiyaha ayaa carabka ku adkeeyey in shirkadaha ganacsiga tooska la lahaa waddanka shiinaha ay yihiin kuwa gebi ahaanba ganacsigooda uu istaagay ama hakadka uu galay marka laga qiyaas qaata buu yidhi dalabkii ay u samayn jireen iyo baaxadda dadkii wax ka iibsan jiray oo aad hoos ugu dhacay waxaana uu intaasi ku daray xidhiirka tooska ah ee ka dhexeeya shirkadaha yaryar ee ganacsiga dadka u sii shaqeeya iyo nolosha dadka mushaharka tooskaa ku tiirsanaa oo iyagana dhaawacuu soo gaaray ganacsiyada somalilan marka la eego boqolkiiba sagaal iyo shan iyo sagaashan waxay ku xidhan yihiin waddanka china chinana waa meeshay wax ka dhaceen marka meeshii sublierskoogu amba meeshii wax ka soo qaadanayeen markay wax ka dhaceen way istaageen marka stookii faraha badnaa ee dibadda ka soo qaaday markuu istaagay waxay noqotay in shaqadooda istaagto oo yaraato shaqaalihii badnaa xitaa ay qaadan jireen shaqaalihi way yaraadeen waxaa iminka qarka u saaran tahayba shaqaalihii horega shaqaynaya in la dhimo oo maaratay marka iyaga la dhimo iskada wax kale marka arrintaasaa dhacday runtii saameyn weyn bay dalka ku keentay waxaan loola baahan yahay dowladdu wax badan oo fiican bay qabatay oo watan imika covid nineteen barnaamijka barnaamijka imika lacagta loo qoondeeyey waxaa ku jira ilaa one million loogu talagalay small scaleska ama ganacsada yaryar arrintaasi waa arrin aad u fiican runtii oo wax badan iyadoon wax badan u qabanayn oo de ganacsida marka la yidhahdo somaliland oo kale aad aad u fara badan yahay haddana kolley waxbay ka tarasaa waxaana uu mar kale baaq u diray shirkadaha waaweyn ee ganacsiga iyo xukuumaddu inay sii kordhiyaan ka warhaynta dadka ay macalimiinta dugsiyada gaarkaa wax ka dhiga iyo dugsiyada qur'aanku ay ka midka yihiin ganacsatada waxaa jira dad dakhligaa maanta soo gelaya un ku xisaabtami jiray qaarna waa qaar ku xisaabtami jira baymet amba lacag yaroo la siiyo mushaara ku xisaabtami jiray marka labadaasa ugu sii daraan iminka dadkii mushaarka yar qaadan jiray dameeliha ka qaadan jiray way xidhmeen way istaageen dadkii maharadaha yaryar small businesska lahaa waxba lagama iibsado waayo markaa wadanku lacag jirto oo shaqa jirto oo janal markuu jiro ayaa ayaa iyaga laftoogu de waxa soo gelayaan marka iyaga laftooguba way istaageen oo waxa weeyaan haddaa imika u fiirso riseershada sameynay waxaa ka mid ah amba cilmi baaris aanu sameynay bisnisyo badan baanu marnay waanu wareysanay maalintii maxaa kusoo gala qaar baanu time siinay ma ararkasa bisnis oo dadkii oo iska dhex taagan oo fadhiya oo cid soo gelaysa oo wax ka iibsanaysa ayna jirin marka runtii saameyn aad iyo aad iyo aad u daran buu somalilan ku yeeshay covid nineteen waxa weeye horta taa maadaama guryaha ka bixina la yidhi dadka dibadda la socotaayo dee wadad iwala shaqaale ah marka waad dhowrkaa bilooda imika covid nineteen jiray waxaa la yidhi guryaha ka bixina iyaga laftooda waxa weeyaan saameyn dhaqaale ay ayu ay ku keenay oo waad aragtay marka la yidhaahdo maanta dadkeena somalilan marka la yidhaahdo waxyaabaha number onekeen ku xidhinay waxa wey dadka xawaaladaha lasoo dirayo dibadaha laga soo dirayo ay soo dirayaan dadkeena dibadda qurba jooga jooga dadkii imika nin laftooda markii covid nineteen sameeyey saameeyey dee waxa weeye waxa adkaatay inay dadkii ehladii wax usoo diri jireen dee waxba usoo diri waayaan khadar maxamed cakuule v o e hargeysa tirada dadka laga helay cudurka covid sagaal iyo toban ee caalamka oo dhan ayaa kor u dhaaftay toddoba milyan oo qof kuwaas oo in ka badan afar boqoloo kun oo ka mid a ay u geeriyoodeen faahfaahinta warkan iyo wararkii ugu dambeeyey ee cudurkan la xiriira waxaa inoo soo koobaya xuseen bare aadan inkasta oo tirada dadka laga helay cudurku ay aada u badan tahay haddana daraasad cusub oo la sameeyey ayaa muujinaysa in khasaaruhu uu intaa ka badnaan lahaa haddii aan xayiraadda isku socodka la dhaqangelin daraasadan ayaa sheegtay in dhimashadu ay gaari lahayd in ka badan saddex milyan oo qof bisha may cilmi baarista cusub ayaa xustay in in ka badan shan iyo toban milyan oo qof laga heli lahaa covid nteen bishii in dhaaftay ee may haddii aan xayiraada la samayn sidoo kale waxaa khubarada caafimaadku ay sheegeen in cudurkan uu marayo heer bilow ah iyaga oo ka digay in uu soo labakaclin karo marka ay dalal badan xayiraada dabciyaan dowladda qatar ayaa iyadu sheegtay inay xayiraada dabcinayso laga bilaabo bartamaha bishan dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in marka hore la furi doono masaajidda iyo duulimaadyada dalka ka baxaya waxaanay sheegtay dowladda qatar in wejiga labaad la furi doono makhaayadaha iyo duulimaadyada ka imanaya dalalka uu ku yaryahay cudurka covid nteen sidoo kale dowladda ayaa sheegtay in dadka degan wadankaasi ee dibadda kasoo laabta lagu qasbi doono in la kaarantinimo oo ay muddo laba toddobaad ah ku jiraan hoteelo arintaasi loogu talagalay iyaga oo laga rabo in ay kharashka hoteelka jeebkooda ka bixiyaan dhinaca kalena waxaa sii badanaya wararka been abuurka ah ee la xidhiidha cudurka covid nteen waxaana wararkaasi ka mid ah war been abuur ah oo lagu sheegay in hay-adda caafimaadka adduunku ee w h o ay ka dalbatay madaxweynaha madagaskar andre rajolena in uu lacag badan qaato si uu sun ugu daro cabitaan lagu sameeyo dalkaasi oo uu madaxweyne rajolena uu sheegtay in uu daawo u yahay cudurka dowladda madagaskar iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa labaduba beeniyey warkan wararka kale ee been abuurka ah waxaa ka mid ah in wasiirka caafimaadka tanzania umi mwalimu laga helay xanuunka covid nteen arrinkaasi oo ay wasaaradda caafimaadka tanzania ay beenisay isla dalka tanzania wararka been abuurka ah ee la faafiyey waxaa ka mid ahaa in madaxweynaha dalkaasi uu mamnuucay in la xidho maaska wejiga lagu daboolo warkan beenta ah ayaa arrintaasi ku sheegaya in madaxweynaha tanzania uu tilmaamay in maasku uu yahay wax wax u dhimaya bilicda islamarkaana cabsi dadka ku abuuraya laakiin dowladda dalkaasi ayaa iyadu gebi ahaanba warkaasi beenisay mahadsanid xuseen bare aadan
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
waxaa dhinaca kalena shalay maxkamad lasoo taagay derek javard oo isagu ahaa askarigii booliiska ahaa ee jilibka qoorta uga dilay george floyd oo isagu ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliiska magaalada minneapolis dilka george floyd ayaa waxaa uu dhaliyey banaanbaxyo ballaaran oo ka dhacay gobollo badan oo ka mida dalka maraykanka wariyaha v o eda ee magaalada minneapolis maxamuud mascade ayaa haddaba waxa uu wareystay garyaqaan amiin haaruun isaga oo jooga minneapolis waad maasantay maxamuud maxkamaddii u horreysay ee la keena ayay ahayd dalka maraykanka qofka markii lasoo xidho wuxuu dastuurku xaq u siinayaa in maxkamad lasoo taago muddo soddon iyo lix saacadood ah ama afartan iyo maaragtay siddeed saacadood ah maxkamaddii horey waxaa looga heshiiyey qareenkiisa iyo maaragtay iyo xeerlaalintu waxay ku heshiiyeen maadaama arrimaha xanuunkan covid sagaal iyo toban uu jiro in dib loo dhigo ilaa bishan sideedeeda maantay ahayd xabsi wuxuu ku jiraa federaal ah oo ka yara baxsan magaalada maxkamaddii u horse ayaa la qabtay isaguna kama soo qayb gelin sida wuxuu kaga soo qayb galay televista ah iyuu kaga soo qayb galay oo tv ayuu kasoo muuqday laakiin waxaa meesha xaadirku ahaa qareenkiisa iyo xeerlaalinta iyo xaakimka intuba way joogeen keliyana waxaa lagaga hadlayey in eedeymaha loo soo jeediyo sida dastuurku qabo in loo sheego maxkamadda horteeda looga sheego in la weydiiyo in uu warqaddii eedda helay iyo in maaragtay laga hadlo xuquuqaha uu leeyahay mar haddii uu xidhan yahay xuquuq buu leeyahay qofku intaa waxaa dheer in maanta la jaangooyey loona sheegay damaanadda uu ku soo bixi karo inta ay cadad la eg tahay waa gartay lacagta damaanadaha marka ilaa iyo intee la gaarsiiyey isaguse weli xabsiga miyuu ku jiraa mise waa la sii daayay damaanad ayuu ku soo bixi karaa ayaa loo sheegay maanta waxaana loo sheegay in haddii uu doonayo bilaa shuruud inuu banaanka ugu soo baxo oo maxkamadda inta dacwadu socoto oo gurigiisa u hoydo in uu dhigo lacag cadadkeedu yahay hal milyan laba boqol iyo konton kun oo dollar haddii uu doonayo in uu soo baxo laakiin uusan lacagta wada awoodin hal milyan hadduu dhigo waxaa loo ogolyahay inuu ku baxo shuruudo oo maaragtay shuruudo waxaa ka mid a shuruudada ka mid noqon kara lugta in looga xidhoo kale qalab lagula soconayo dhaqdhaqaaqiisa in meelaha qaarkood uusan aadi karin in meelaha dadka qaarkood uusan la xidhiidhi karin shuruudo noocaas ayaa ka mid ah marka ama shuruud buu ku bixi karaa ama shuruud la-aan maadaama ahayd maxkamaddii koowaad oo sida aad sheegtay waxyaabo kooban laga hadlay goormaa dib loo ballamay waxyaabaha ugu muhiimsan ee la filayo in maxkamadda tan xigta looga wada hadlase maxay yihiin maxkamadda xigta waxaa loo ballamay labaatan iyo sagaalka bishan juun hadda aan ku jiro waxaana weli socda in maaragtay dacwadii qaabkii loo maarayn lahaa in laga heshiiyo waxaa weye waa pre trial hearing macnaha trialka intaan la gaarin ayaa waxaa la isla meel dhigayaa sida ugu habboon maxkamaddu u socon karto waxaa qof walba uu fiirinaya jadwalkiisa maalmaha ugu habboon ee ay diyaar u yihiin maxkamadda inay yimaadaan iyo maaragtay caddaymihii in laysdhaafsado iyo in wixii negotiation ah ama maaragtay haddii labada dhinac ay heshiis ay gaari karaan oo kale laga wada hadlo waxaasoo dhan ayaa lagu xalinayaa waa garta amiin haruun waxaa kaloo jira iyagana saddex askari oo la soo xiray oo iyagana lagu soo eedeeyey inay kaalin ku lahaayeen dilkii george floyd iyaga ma la maxkamadeeyey oo maxkamadda ma la keenay haddiise la keenay ma damiin baa lagu daayey mise iyagu weli way xiran yihiin maxamuudow isniintii lasoo dhaafay ayaa maxkamadda la keenay saddexdii askariye kale sidan maanta mr showben loo keenay oo kale ayaa loo keenay waa loo sheegay eedeymaha loo haysto sidoo kale damaanadii laga rabay waa loo sheegay mid walba hal milyan oo damaanad ah ayaa laga codsaday welina way xidhan yihiin ma aysan soo bixin hal milyan bay ka xigtay inay bannaanka ku sugaan maxkamadda
waa tahay amiin waxaa jirta dhinaca kale in dibadbaxyadii ka dhashay dilkii george floyd weliba qalalaasaha xoogan gobolkan ka dhaliyey in haatan dhinacii siyaasadda ay arintu u wareegtay oo qalalaaso siyaasadeed uu hadda ka jiro magaalada minneapolis oo weliba duqa magaalada lagu cadaadinayo inuu kala diro ciidamada booliska ee magaalada minneapolis marka arintaasi halkay ku dambeysay maxaase ilaa iyo hadda tallaabo ah oo u qaaday duqa magaalada minneapolis
ilaa iyo hadda waxaa soo baxaya in dad badan oo ka mid ah golaha deegaanka iyo weliba dad badan oo u olaya arrimaha siyaasadda ama dadka advocateska ama activistga loo yaqaano ay soo jeedinayaan in isbeddel weyn lagu sameeyo booliiska weliba waxay leeyihiin isbeddel caadiya ma shaqaynaya waa in la kala diro oo laga soo bilaabo nidaamka booliiska ee magaalada minneapolis eber laga soo bilaabo dib maaragta loogu noqdo sabuuradda iyo maaragta khariiradda qaabkii loo dhigi lahaa meeyarka minneapolis wuu ka soo horjeeda taas wuxuuna sheegayaa shalay ayay ahayd mar dibadbax lagu weydiiyey su-aalo inuu diyaaru yahay inuu kala diro booliiska ama lacagta uu ka jaro taasna wuu ka soo horjeedsaday umuna arkayni maaragtay magaalada markii uu fiiriyey baaxaddeeda dadka ku nool tirada intay la egyihiin dembiyada ka dhaca in ay tahay arrin saxa in booliiska lakala diro ama laga jarto dhaqaalaha laakiin taa beddelkeeda isagu wuxuu soo jeedinayay in booliiska iska beddel lagu sameeyo oo siyaasad cusub loo sameeyo booliiska si maaragtay cabashooyinka ay bulshadu qabto booliisku ay uga baxaan laakiin ilaa hadda waxaa la sheegayaa in sagaal xubnood oo ka tirsan golaha deegaanku ay leeyihiin waa in gebi ahaanba la kala diraa booliiska taas ayaa marka hadda taagan welina arrin go-aan laga gaaray ma aha waxaa la isweydiinayaa waayo hala kala diray maxaa lagu bedelayaa qorshe inay hayaan sagaalkaas xubnood iyo in kale weli ma cadda waxaan ka wada sugaynaa iyagu qorshahay bal la yimaadaan waxaa kaloo jirta in maaragtay haddii booliiska gebi ahaanba la kala dirayo loo baahan yahay dhammaan inay isku raacaan xubnaha golaha deegaanku haddii isku raaci waayaanna in dadweynaha cod la geliyo oo maadaama oon sanad xilli doorasho ku jirno sanadkan in dadweynuhu ay maaragtay cod la geliyo in la kala diri kariyo in kale iyo wixii lagu bedeli lahaana dee lala yimaado mahadsaned garyaqaan amiin haaruun oo u warramayey maxamuud mascade gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka kenya david maraga ayaa waxaa madaxweyne uhuru kenyatta uu ku eedeeyey inuu iska dhigatirayo amarada maxkamadda isagoo uu ku guuldaraystay inuu magacaabo garsoorayaal cusub islamarkaasina uu khatar gelinayo dastuurka dalka waaxda cadaaladuna waxa ay dagaal adag ugu jiraan sidii ay u sii xajisan lahaayeen madax bannaanidii ay lahayd tobankii sane ugu dambeysay warbixintan waxaa magaalada nairobi kasoo diray wariyaha v o eda maxamed yuusuf waxaase soo jeedinaysa caashe ibraahim aadan isagoo la hadlayay saxafiyiinta maalintii isniinta ayaa madaxa cadaaladda david maraga waxauu madaxweynaha ugu baaqay inuu magacaabo qaar ka mida garsoorayaasha ay u gudbiyeen guddiga adeega garsoorka
dastuurku ma siinayo madaxweynaha waajibaad uu ku sameeyo inuu fuliyo ficilo kale oo aan ka ahayn inuu magacaabo magacyada ay u soo gudbiyaan guddida joogtada ah
magacyada kow iyo afartan garsoore ayaa loo gudbiyey madaxweyne uhuru kenyatta si loo magacaabo bartamaha sanadkii iyada oo loo marayo qareenka guud ayaa kenyatta waxa uu su-aal geliyey daacadnimada garsoorayaasha qaar laakiin laba jeer maxkamaddu waxa ay xukuntay in ay door bidayaan garsoorayaasha maraga waxa uu sheegay dib u dhaca ku yimid ansixinta iyo dhaarinta garsoorayaasha ay adkaysay shaqadii maxkamadaha
haddii aad maanta kiis u gudbiso maxkamadda deegaanka iyo dhulka ee milimani ee ku taalla nairobi xilliga ugu horeeya ee kiiskaaga la qaadaya waa sanadka labadakuniyolabyoabaatanka sababtu waxay tahay waxaynu haysanaa koob iyo soddon garsoore oo keliya oo ka shaqaynaya lixyo toban kun afar boqoliyo toddobiyo konton kiis oo maxkamadda hor yaalla ilaa koob iyo soddonkii bishii maarso ee sanadkan labada kun iyo labaatanka markii lala xiriiray xafiiska madaxweynaha waxa uu sheegay in aysan jeclayn inay ka hadlaan eedeymaha garsoorka bob kangi waa mid ka mid a garsoorayaasha dastuurka ee laba kun iyo toban
endeavoring to claw back some of the powers that were taken away by the 2010 wakhtigan la joogo garsoorku waxa uu akhriyaa oo eega khaladaadka nidaamka oo dhan maxaa yeelay waxaa jira garsoore ka tirsan maxkamadda sare oo ah inuu shaqada ka fadhiistay waxaa jira laba garsoore oo xilligii ay howlgabayeen ay soo dhowdahay iyo sidoo kale madaxa cadaaladda laftiisa lahaanshaha maxkamad garsoor oo madax bannaan ayaa ahayd mid ka mid a qaababka lagu joojinayo wareegga rabshadaha siyaasadeed ee dalka kenya sida ay qabaan falanqeeyayaasha qaarkood joy divo waa falanqeeyo siyaasadeed wakhtigan la joogo garsoorka waxa uu akhriyaa khaladaadka nidaamka oo dhan maxaa yeelay waxaa mar horeba jiray garsoore maxkamadda sare ah oo shaqada ka fadhiistay waxaa jira laba garsoore oo kale oo usoo baxaya inay howlgab noqdaan iyo sidoo kale madaxa cadaaladda laftiisa tani waa mid muhiima maxaa yeelay waa maxkamadda sare ee go'aamisa haddii khilaaf uu ka jiro doorashada madaxweynaha sidaasi daraaddeed dib u qaadashada maxkamadda sare muhiim uma aha nidaamka cadaaladda oo keliya ee laakiin waxaa sida cad ay muhiim u tahay fagaaraha siyaasadeed doorashadii madaxtinimada ee dhacday sanadkii laba kun iyo toddobiyo toban maxkamadda sare ee uu hogaamiyo david maraga ayaa baabi'isay codaynta kadib markii ay ku guuldaraysatay inay ka soo baxdo xadka loogu talagalay doorashada lagu kalsoonaan karo go-aankaas oo ka caraysiiyey xisbiga talada haya ee jubilee warbixintii wariyaha v o eda magaalada nairobi maxamed yuusuf ayay taasi ahayd oo caashe ibraahim aadan ay nala socodsiinaysay haatanna kusoo dhowaada heestan dabacsan
haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida ragbay dileen horoo dabin ugu daatay dardaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy ragbay dileen horoo dabin ugu daatay haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida
goordhow waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore mar kale warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
daraasad cusub oo la sameeyey ayaa lagu sheegay in bandooda meelo badan oo dunida bulshada lagu soo rogay ay dad badan naftooda ka badbaadisay inay qaadaan fayraska corona ee keena xanuunka covid sida lagu xusay daraasada lagu sameeyey imperial college of london ayaa tilmaantay in dadka xayiraada in lagu soo rogo islamarkaana albaabada loo laabo ganacsiyada aan muhiimka ahayn ay badbaadisay inay xanuunka ay u qurbaxaan ilaa iyo saddex milyan oo qof oo ku nool koob iyo toban waddan oo kale ah australia belgium britain denmark france germany italy norway spain sweden iyo weliba switzerland daraasad kale oo iyadana laga sameeyey waddankan maraykanka ayaa lagu sheegay in xayiraadaha ay bulshada kusoo rogeen dalalka maraykanka shiinaha faransiiska iiraan iyo kuuriyada koonfureed ay ka hortagtay in ay xanuunka covid nneteen qaadaan ilaa iyo shan boqol iyo soddon milyan oo qof hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa xilla ay xaaladdu soo fiicnaanayso qaaradda yurub iyaduna ka digtay inay xaaladdu sii xumaan karto qaybo kale oo dunida ah agaasimaha hay-addaasi w h o tedros adhanam ayaa sheegay in boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadka cusub ee laga helaya xanuunku ay badankoodu joogaan waddamada koonfurta qaaradda ameerika iyo weliba koonfurta qaaradda eshiya kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay jarayso dhammaan khadadka isgaadhsiinta ee ay ku xidhiidhayeen dalka kuuriyada koonfureed kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku guuldaraysteen inay xakameeyaan dad u ololeeya arrimaha ka dhanka kuuriyada waqooyi oo ay sheegeen inay boodha la yimaadeen xuduudda wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa maanta sheegtay in tallaabadan ay tahay tallaabadii koowaad ay kaga fikirayaan inay xidhaan dhammaan wax kasta oo xidhiidh ah oo labada dhinac u dhexeeya iyadoo ay suurtagalba tahay inay tallaabadaasi hirgeliyaan duhurnimada salaasada maanta kuuriyada waqooyi ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka cadhaysnayd aboodhar ama tabeelooyin ay sheegtay inay ka dhan yihiin iyadoo arrintaasina ay halis ku tahay heshiiskii labada dhinac ay wada gaadheen sannadkii laba kun iyo siddeed iyo toban kaasi hoos loogu dhigayay xiisadda labada dhinac boqolaal qof oo ka mid a dadka banaanbaxayaasha ah ayaa hong kong maanta isugu soo baxay sanad guuradii koowaad ee dibadbaxyada ay halkaasi ka dhigayeen ee ay xukuumadda kaga soo horjeedeen waxaanay maanta isugu soo baxeen toddoba suuq oo ah kuwa ugu waaweyn ee laga tukaamaysto dadkan ayaa ku dhawaaqaya halkudhigiyo ay ku taageerayaan dimuqraadiyadda kuwaasoo ay ka mid yihiin madax bannaanida hong kong iyo weliba hong kong ha xoroodo iyagoo sidoo kalena qaadayay heesta gallery to hong kong oo ah mid aana laga ogolayn halkaasi sagaalkii bishii juun ee sanadkii hore ayaa ilaa iyo hal milyan oo qof oo ah dadka reer hong kong ay si nabadgelya isugu soo baxeen islamarkaana ay banaanbaxyo bilaabeen ay kaga soo horjeedaan sharci ogolaanaya in dadka loo diro si loogu soo xukumo dalka shiinaha iyadoo xukuumadduna arrintaasina isha ka lalisay islamarkaana ay taasi keentay in dad intii hore ka badan ay jidadka isugu yimaadaan islamarkaana ay banaanbaxyadu sii xoogaystaan
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdisandheere ayaa inoo hayaa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dhimashadii george floyd iyo dibadbaxyadii xigay ayaa keenay in si aada looga doodo in wax laga bedelo habdhaqanka ciidanka booliiska ee dalka maraykanka bulshooyinka laga tirada badan yahay ayaa ku cawda in ciidanku iyaga si gaara ula dhaqmo haddaba maxay yihiin isbedelada la doonayo in la sameeyo inta in la eg bayse suuragal tahay in la meel mariyo intaynaan su-aalahaasi ka jawaabin bal aynu horta eegno taariikhda booliiska maraykanka iyo sidii uu ku soo dhismay waa kan jibriilow maxamed oo baraka jaamacadda ohio state ee dalka maraykanka walaalood mahadsan tahay ololayaasha socda iyo ashtajada ay shacabku sinayaan waxay ku salaysan yihiin dabcan dhibaato ay ka tirsanayaan booliiska booliiska dalka maraykanka waxaa la yidhahdaa waxaa laga guuriyey booliiska dalka ingiriiska intiisa badan laakiin aasaaskoodii hore waxay ku aasaasmeen dad shacab ah oo caddaan ah oo rag ah oo loogu talagalay inay ugaarsadaan dadka madowga ah ee la gumaysto oo qofkii la gumaysto oo ama la addoonsado oo madow ah oo baxsada soo qabta kii dhibaato geysta ayagu sharciga mariya sharci markaas ayagu ay gacmahooda ku samaysteen qofkii caddaana oo qof madow ah magan geliya laftiisa gurigiisa gala waxay awood u lahaayeen dadkaas marka waxaa la ohan jiray slave batrol waxay awood u lahaayeen inay guriga doonaan galaan meeraday doonaan galaan qofkay doonaan oo madow waxay doonaan ku sameeyaan qofkii la jirsada madowgaasna ay ay maaragtay tallaabo ka qaadaan ujeedada loo aasaasayna waxay ahayd ugaarsigaas dadkaas madow ee la gumaysto ama la addoonsado iyo inay demiyaan wixii kacdoon ah oo bulshadaas madow ay samayso ama khalkhal ah oo la yiraahdo waxay ku abuurayaan ganacsiga iyo beerashada xilligaas xilli beeraleyla ahaa bay ahayd marka beerahaas haddii ay wax carqalada ku samaynayaan ama ay shaqada ka fadhiistaan ama ay mudaaharaadaan inay demiyaan ayaa loogu talagalay marka aqoon-yahanadu waxay haatan leeyihiin dhaqankii asaga ahaa ayaa ilaa haatan runtii guntiisii ay soo gaartay oo booliiskii inta badan waa caddaan ujeedada u jirana dadka madow inuu aamusiyo oo maaragtay sharciga mariyo taasaa keentay marka in dadka madowga ahi ay xabsiyada ku bataan dilkoodu inuu bato dhibaatooyinka loo geystay tacadiyada ay booliiska ugeystaan inay aada u fara bataan dibadbaxyadii ka dhashay geerida george floyd waxaa garab socday boob iyo burburin loo geystay hantida dadka warbaahinta maraykanka qaarkeed ayaa lagu dhaleeceeyey in boobka iyo burburinta ay ka weyneeyeen dhimashadii floyd haddaba marka la eega taariikhda maraykanka kacdoonnadii iska caabinta ahaa ee soo maray kulligoodma waxay ahaayeen kuwo nabad ku salaysan runtii iska caabinta ama dadka shacabka ah inay sidaan oo kale u mudaaharaadaan oo ay mararka qaarkood dhibaato geystaan oo wax boobaan maaragta gulabo ama ganacsi ama guryo dad ku dhijiyaan maaha wax cusub oo wax dhici jiray laakiin wixii ka dambeeyey dilkii martin luther king sanadkii sideed iyo lixdankii waxaa laleeyahay waa markii ugu horreysay oo dalka oo dhan kontonka gobol iyo meelo ka baxsan dalka intaba ay mudaaharaadyo looga cabanayo tacadiga ay booliiska ugeysanayaan ka dhacaan sababta marka haatan ay arrintan u dhacayso ma aha in george floyd uu nin caana ahaa sidii martin luther king sababta waxa weeyaan video ayaa laga duubay ama muuqaal muuqaalkaas oo runtii aada u foolxumaa oo ninkii oo surka looga hayo jilib oo cabaadaya oo ma neebsan karaya leh oo maaragtay dhibaato badan maraya oo muddo ilaa iyo sideed daqiiqo sagaal daqiiqo ah cadaadiskaas iyo cadaadkaa ku jira oo aan hogsidanin oo ka tiinadaysan runtii dhibaato iyo tacaddi iyo xariir inuu dhintay ayaa meesha ka muuqatay cid walba ana way arki jirtay marka awal booliisku waxay samayn jireen ama video kooban oo wax badan laga arkayn ama muuqaalba ma jiri jirin bay waxay oran jireen qofkan ugu buusitay ama anigu naftayda ku geystay sidaasaan maxabad ugu dhuftay ama gacantayda ugu dhintay laakiin haatan si cad oo shacabka ay leeyihiin war haddila ninka uu dhimanayaa neefta ilaa neefta ay ku dhegeystayna uu ku hayay ayaa ninkaas runtii soo baxday marka taasa waxay keentay in si aada loo mudaaharaado gobol walba iyo magaalo walbana laga mudaaharaado dalka ka mid ah burbur badan iyo dhibaatooyin badanna laga geysto dalkii golayaasha deegaanka ee magaalooyinka maraykanka qaarkood taasee uga horreysa magaalada minneapolis oo halka uu dilku ka dhacay ayaa ku baaqaya in booliiska magaalada la kala diro amaba lacagta laga jaro waa kan doctor axmed cali yuusuf oo degan magaalada houston ee gobolka texas oo arrintaasi sharxaya way jirtaa waa madsanta marka hore sandheer way jirtaa maalmahan in howl arrimahaas la wadwaday waxayna soo bilowdeen labada kun iyo afar iyo tobankii ferguson missouri dhibaatooyin badan oo dhacay dad madow lagu laayay oo weliba ay laayeen booliiska una badnaa ku talagal wax u dhacay ayaa markii ugu dambeysay arrinta qaraxa inay qaraxda noqoto arrinta ka dhacday minneapolis marka magaalooyin badan sida new york iyo minneapolis minnesota waxay dalbadeen golaha dagaankooda inay wixii lacag laga jaro inkastoo aanay weli magaalana ka hirgelin aragtida odhanaysa in booliiska la kala diro haddana waxaa la isweydiin karaa haddiiba ay dhacdo sida uu xaalku u ekaanayaa waa adkaanaysaa magaalo boliis la-aan booliisku runtii wax weyn ay qabtaan meelo badan oo aan la mari karin shuruucda ilaaliyaan ha ahaato traffic haddii dadkii dib uu soo gaaro waa loo yeertaa nine one one badbaado xoog wax weyn aad iyo aad u weyn ay qabtaan saan u sheegay arrintii ayaa hadda wax cusub oo labla kaca iyaga laftoodana way qorteen booliiska waxaan waxaan sameeyana waa dad yar oo booliiska ka tirsan marka haddiiba dhacdaba u malayn ma inay dhici doonto in booliiskii laga jaro oo la kala diro kolley waxay noqonaysaa meesha meel kaayos ah isku dhayaa xerogeli inay noqoto wax walba boob dhac iyo wax walba marka waa u malayn maayo in macnaha boliis la-aan la noolaan karo si kastaba ha ahaatee dadaalada dib u habaynta ayaa baaqoodu meelo badan ka soo yeedhayaa sida uu mar kale sharxaya jibriilo maxamed oo ka tirsan jaamacadda ohio state runtii durbo waxaa bilowday arrimo isbedel ah oo tusaale ahaan in la kordhiyo isla xisaabtanka ee booliiska lagu hayo iyo korjoogtaynta dadka shibilka ah ay ku hayaan booliiska ganacsatadii bahdi sportiska dhammaan maaragtay siyaasiyiintii ayaa in badan oo kamid ahi waxay u istaageen inay la saftaan dadka mudaharaadaya oo ka eed sheeganaya dhibaatooyinkii tacadiyada ay booliisku ku hayaan marka isbedello way socdaan aqalka congresska haatan xisbiga dimuqraadigu oo sanadka iyo aqalka houska labadaba ka kooban waxay diyaariyeen sharci ay leeyihiin waxaan ugu talagalnay in lagu xakameeyo dhibaatooyinka ay booliisku geysteen sharcigaas waxyaabo ayuu mamnuucayaa sida eejinta ama eegada qofka in lagu qabto ama qoorta looga istaago wax lamid a wuxuu sahlayaa booliiska haatan way adag tahay in maxkamad la geeyo qof booliis ama lagu dacweeyo shaqadiisa intuu ku jira hawshii u geysto ama dhibtii u geysto in la maxkamadeeyay ogolaanayaan waxay dalbanayaan in dalka booliiska jooga o dhan lagu hafto inay camera xirtaan oo ay muuq duubaan wax walba oo ay shacabka u geysanayaan waxay kaloo dalbanayaan arrin aada muhiim u ah oo ah qofka booliiska ah haddii laga eriyo shaqada magaaladaas uu ka hayo waxaa uu suurageli karta inuu magaalo kale ka shaqo tago ama isla gobolkii ah ama meel kale ah halka qofka dhakhtarka ah ama qofka garyaqaanka ah hadduu shaqadii ka tago oo laga kansalo licenskii ama shatiga lagala noqdo aanay suuragal ahayn dalku inuu ka shaqeeyo marka waxay leeyihiin booliiska haddii meel uu dhaqanximo ka geysto waa in la geliyo nidaam ama xog qaran la sameeyo oo lagu aruuriyo lagu kaydiyo macluumaadkaas ku saabsan shaksigaas booliiska ah iyo wixii uu geystay oo tacadiye ah si markaas aanay u suuragelin inuu meel kale ka geysto dhibka dib lamid ah marka runtii waa waa tallaabooyin badan ayaa socda laakiin dhanka kale xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne trump oo xilka haya waxay u muuqdaan inuu inaysan hadda taageero u ahayn dadkan mudaharaadaya oo arrintan waxay u baahan tahay hoggaan heer qaran ah iyo hoggaan heer maaragtay hoose ah oo magaalooyinkii ah heerkii magaalooyinka oo inta badan ay xisbiga dimuqraadiga ka taliyaan isbeddelaha ka socda kana dhici doona laakiin heerkii qaran waxaa la rajeynayaa wax badan oo sidaa ah in aanay ka dhici doonin isbeddela
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay baaqyo kala duwan oo soo baxaya kuwaasi oo ku aadan in wax laga bedelo habdhaqanka booliiska maraykanka taynu barnaamijkan oo kalea markale ku kulmi doono waxaan dhegaysan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdisandheere markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban iyo wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda waddanka kenya oo la kaashanaysa hay-adaha ay khusayso ayaa ku dhawaaqday in dib loo furi doono goobaha cibaadada sida masaajida iyo wixii lamida islamarkaana ay raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka inta markaasi lagu jiro cibaadada iyadoo kaniisadaha iyo qaybaha kale ee tamballada ay dadka hindidahu ay leeyihiinna sidaasi oo kale loogu soo jeeriyey talooyin la xiriira qaabka markaasi kala dheeraanshaha iyo nidaamka la raacayo waa arrin ay ku kala aragti duwan yihiin dadka oo qaar aaminsan yahay inaan la gaarin xilligii la furi lahaa goobaha cibaadada maadaama dad badani isugu imaanayaan islamarkaana agabka la isticmaalaa uu xadidan yahay waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya khaalid sheekh yuusuf iyo aamine cabdi maxamed oo labaduba jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa khaalid sheekh yuusuf
waa maasanta yaasino sidaa la socoto mudoonkii u dambeeyey waxaa socday dowladda kenya ama ay doonaysaba in dib loo furo goobihii cibaadada iyo goobihii ganacsiga guud waxaa la socotaa in dowladda kenya ay guddiyo u xil saartay kuwaasoo kasoo tala bixinayo in la joogo xilligii la furi lahaa waxaana la socotaa in dhowaan madaxweynaha uu hadlay madaxweynaha ka hadlay maalintii xorriyadda waddanka uu sheegay in dhowaan la furi doono meelaha cibaadada waxaana la socotaa in sanadkan ay ka duwan tahay sanadadii hore oo loo sameeyey xeerar gaar ah waxaa la socotaa in dhowaan la furi doono masaajidada oo albaabada loo balaqi doono waxaana ila tahay in la joogo xilligii la furi lahaa sababtoo ah dadku inta badan waxay haatan diyaar u yihiin inay fuliyaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka ay soo saartay la xiriira faafidda cudurka safmarka ee coronavirus aamina cabdi maxamed waa mahadsantahay yaasiin khaalid sidoo kale adigana waa mahadsantahay aniga waxaa qabaa inaanan la furin meelaha cibaadada because hadeertan waxaa jiro cudurka wuu sii kordhayaa dadka cudurka uu ka dhacay maalinba maalinta ka dambeysa nambarada way sii kordhayaan waxaa jiro dad badan oo waayeel ah waxaa jiro dad badan oo xanuunsan haddana ma ka maarmaan inay imaadaan meelihii cibaadada sidoo kale meelihii markay cibaadada imaadaan waxay u baahan yihiin meelihii ay fadhiisan lahaayeen dadka inaa la kontaroolana hadeertaan way adag tahay waxaa la socotaa in muddo ah haatan in dowladdu iyo guddiyada sare ee culimaadiinka wadanka kenya oo kuwa muslimiinta iyo kuwa gaaladaba ay isku waafaqeen in dib loo furo goobihii cibaadada waxaa la socota masaajidadii in ay gacan weyn ka geystaan xataa sidii dadka loo dhiirigelin lahaa in dhinaca wanaaga looga furo waxaa la socota qafka markii masaajidka uu kusoo tukanayo haatan sida hore oo ka duwanaanaya waxaa la fulinaya awaamir gaar ah oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka marka haatan waxaa la jooga xilligii ay dadku ay imaan lahayn goobihii cibaadada masaajidadana xiliyadii la fur lahaa waa la gaaro waxaa la socotaa wadamo ka dad badan wadanka kenya ayaaba cibaadadii dib u furay sida maraykanka oo la socoto haatan cudurka inuu farabaan ku hayo dad badan oo boqol kun ku dhow inuu ka dilay marka maraykanka maadaama ay haatan albaabada u fureen xilligii wadankan la furi lahaa waa la jooga waxaa la socotaa in wadankan muddo xayiraad saaran tahay taasoo saameyn badan ku yeelatay dhaqaalihii wadankan oo kamid ah wadamada bariga afrika ee dhaqaalihiisu sii korayay aamina haddii tartiibaad iyo talooyinkii iyo waxyaabihii lasoo jeediya la raaco oo maamulkuna uu matalan meeshii lagu cabirayay maxaan ku radaa xumada iyo temberaturka oo wixii faraha lagu dhaqanayay meelihii lagu kala durki lahay hal mitir iyo bar la isku jirsanayay waxa haddii la raaco maxaa ku jaban waxaan fiirinaynaa anaga marka hore dadka ma fulin doonaan awaamiirta lasoo saaray waxaa ognahay inay dhibaato tahay in la xakameeyo dadka dadka dhalinyarada way dhib badan tahay in la xakameeyo ayaga dhibaato kuma qabaan inay masaajidadii iyo meelihii cibaadada ay imaadaan laakiinse dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunsanaa markii ay imaadaan meelahaasoo kale waxaa la rabaa in laga taxadaro dadka xanuunsan iyo dadka waayeelka si cudurkii ayaga loogu gudbin laakiinse waxay dhibaato ka imaanaysaa dadkii dhallinyarada ahayd ma sameynayaan waxyaabaha lasoo faray ee awaarmiinta ha ma sameynayaan in dib loo sii dhigo cudurkan afar iyo toban beri markuu qofka haayo afar iyo toban beri kadib ay calaamadaha soo baxayaan haddii xitaa la kontaroolo way dhib badan tahay in lasoo saaro qofkii inuu cudurkii qabo iyo in kale marka markii masaajidadii meelihii cibaadada markii dadka dhallinyarada imaadaan dadkii waayeelka ahana meesha ay joogaan waxaa laga yaaba cudurka inay u gudbiyaan hadda tusaale usoo qaadana wadanka iiraan oo dib loo furay masaajidadii iyo wixii haddana dib ayuu usoo rogaal celiyey cudurkii oo mar kale ayuu wadanka hadana waxaa laga yaabaa inuu ku dhufto saameyn xoog leh khaalidow biyihii iyo weysadii iyo meelihii suuliyaashii iyo wixii dhan waa xiran yihiin dad waayeelaha meeshii imaanaya oo waxaa laga yaabaa qofku meeshii uu wejiga dhigay in saacado badan uu xanuunkii ku jiri karo khatarta miyay ku muuqda cudurkan waa cudur dhowaan soo ifbaxay oo ay dadku adag tahay inay wax badan ka ogaadaan arrinta waxaa la socota in masaajidadii la buufiyo oo caafimaadka aada loo hagaajiyo oo saliyadii la bedelay marka aniga ilamaahan xiliyadii masaajidada xirnaan lahay la gaaray haatan waxaa la jooga xiliyadii wadanka dib shaqooyinkii u bilaaban lahaynlaha ama la joojin lahaa ama xanabaad la saaraha goobaha diinta ama goobaha waxbarashada waxaa la socota dowladda kenya inay arrinkan ka go-an tahay oo ay guddiyo u saartay oo kasoo tala bixiyo dadka haatan waxay la qabsadeen astaamaha iyo awaamirta ee wasaaradda caafimaadka ay soo saartay waxaa la socota dadka haatan inay diyaar u yihiin inay wax walba oo loosoo loo sheegay ay u hogaansamaan waxaa la socota qofka markuu gaayo masaajidka inuu gacmaha dhaqanayo meesha uu biyuhu isticmaalayna waa biyo nadiif ah marka roogii iyo saligiina waa meel laga shaqeeyo oo la buufiyo oo qalab agabka lagu dhaqay marka haatan waxay la tahay in arrintii xayiraadii u badan tahayba in la qaadi doono waxaa la socota yaasiino teri intii xayiraad lagu soo rogay bishii maayo wadanka kenya in dhaqaalihi wadanka hoos dhac ballaaran laga dareemayo waxaa la socota wadanka uganda oo dariska la ah in haatan ba xayiraadii si tartiib tartiib loo qaaday south africana sidoo kale oo waxaa la filaya maalinimada xaata soo socota in masaajidada dib u ogolaan waxaa la socota wadanka sacuudi carabiya oo dad aad u badan ay ku nool yihiin masaajidada waaweynaha ee laisku imaan jirayba haatan albaabadii loo furay marka ilamahan in ay sii socota xayiraada saaran ilan xayiraada waxaa loo baahan yahay in ay sameyso ama ay keento reaction ama natiijo natiijada xayiraadana waan aragnay waxaa la socotaa gobolka waqooyi bari inta badan masaajidada inay furan yihiin oo dadka ay ku tukanayaan iyadoo gobolka waqooyi bari uu ka dhaqaal uu ka caafimaad hooseeyo magaalada nairobi aamina cabdi maxamed maxay tahay daba talooyinka arrimahaas ka duwanad haysaa aniga waxaan waxaan dhihi lahaa in dadka haddii loo furo masaajidadii iyo meelihii ay ku cibaadeysan lahaayeen masaajidadii in wixiina la buufinayo mar kasta roogaaseetu wuu ku jiraa wasaqdii iyo maxaa la yirahdaa cudurkii cudurka meesha wuxuu ku noolaan karaa three days saddex maalin marka waxaa waxaan ku goodaadinayaa dadka inay sameeyaan inay saliyaashooda kasoo qaataan guryaha sidoo kale inay guryahooda kusoo weyse qaataan la furin masaajidka masqulihiisa sidoo kale meelaha weyseqaadka dadka hadday rabaan in la furo meelaha cibaadooyinka waa inay talooyinka raacaan ay iska soo baaraan xumadooda iyo waxaas gacmahooda si fiican usoo dhaqaan saliyaashoodana guryahooda kasoo qaataan ayna kusoo weyse qaataan guryahooda intay joogaan khaalid haddaba maxaa adigu kusoo gunaardinaya waxaan kusoo gudaanadi lahaa dadkii inay awamirta wasaaradda caafimaadka ay fuliyaan ay kala fogaadaan ayna xilliyada ay masaajidka ay ku tukanay ay ilaaliyaan nidaamka masaajidka si ay usii socoto cibaadada aad ayaad umaadsantahay kuwaas waxaa ahayd khaalid sheekh yuusuf iyo aamina cabdi maxamed oo jooga dalka kenya doodii gaable intahay oo joogto intan markaa wada ku kulmi doona haddii ilahay raalli kala sidaa iyo
yaasiin ciise boordheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xubintaas dooda gaabanna asaga ayaana la socodsiinaya waxaadna ka dhagaysanayseen washington haatanna ku soo dhowaada heestan dabacsan
علفني مقرع شعر calafnimo ku raaxshaa cawa iyo ayaale calafnimo ku raaxshaa cawa iyo ayaale calafnimo ku raaxshaa cawa iyo ayaale dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ibkaqaale iyo nabad ilaadli ku noolo ilaadli ku noolo cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ifkaqaana iyo nabad cilaadali ku noolo cilaadali ku noolo dimaagan qulayge dimarkay u qayra heligood qayaariyo dimaagan qulayge dimarkay u qayra heligood qayaariyo rdibtiyo dibnaha iyo ilka qadayga weeshada rdibtiyo dibnaha iyo ilka qadayga weeshada rdibtiyo dibnaha iyo ilka qadayga weeshada
idaacadii galabnimona waa naga intaa anigoo sahre cabdi axmed iyo cabdiqaadir maxamed mursal ayaa idin leh nabadgelyo
codkarnimada dhaalanka carabkaaga nedebtale cimrigay intaan jiray calabkaba adoo kale habeen lama qaweyno caadiyaan codkarnimada dhaalanka carabkaaga nedebtale cimrigay intaan jiray caalamkaba adoo kale habeen lama qaweyno caadiyaan umanara yahay xorkood da'ay qosab soo baxaad tahay inan yahay xorkood da'ay qosab soo baxaad tahay inan yahay xorkood da'ay qosab soo baxaad tahay inan yahay xorkood da'ay cosab soo baxaad tahay cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ibkaqaana iyo nabad ilaadli ku noolo ilaadli ku noolo dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ifdhaqaale iyo nabad ilaad li'i ku noolo ilaad li'i